subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiis ah oo bisha juunna ay tahay saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatan iyo labada waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana idaacadda saaka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka afghanistaankaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhow kun qof waxaad kaloo maqli doontaan booliiska magaalada torono oo dhowaan soo saaray warbixin ururin ay shan sano wadeen oo muujinaysa in booliisku ay awood xaddhaafa u adeegsadaan dadka madowga ah in ka badan dadka caddaanka ee ku nool magaaladaasi
in badan bay dadka midoobay dhibaatadaasi ka cabanayeen laakiin aan cidina dheg jalaqu siinayn tiibaad marka hadda mooddaa in cid weliba ay ogaatay weliba waxaa la leeyahay dhibaatadu intaasi aad bay uga weyntahay inta lasoo bandhigayo inta qarsoon baa badan qodobadaasi warar kale oo guud ahaan soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka booliiska dalka mosambiik ayaa magaalada beera waxa ay ku xireen shan qof oo soomaali ah oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin shabakad isku xiran oo isugu jirta kuwa dadka afduubta iyo sidoo kale kuwa ka ganacsada daroogooyinka la ysaga dhoofiya dalalka booliiska ayaa waxay heleen dhowr dokumentiyo waraaqo been abuur ah oo kale ah lix baasaboor oo kenyaan ah saddex iyo toban kaararka magangelyadoonka mosambiik toddoba warqado aqoonsi mosambiik iyo kenya ah iyo sidoo kaleeto afar dokumenti safar oo gaar ahaan kuwa socdaallada lagu galaa oo dalka mosambiik ah booliiska ayaa sidoo kaleeta waxay baarayaan isku xirka shaqaalaha rayidka ee fududeeyey gelitaanka kooxdani iyo soo saarista dokumentiyadan loo soo saaray sida uu yiri afhayeen u hadlay booliiska halkaasi lana yidhaahdo daniel makokowa intii lagu guda jiray baaritaanka dheeri ah waxaa la ogaaday in ay xiriir la leeyihiin qaar ka mida shaqaalaha hay-adaha qaarkood kuwaasi oo u badan ayuu yiri inay fududeeyeen soo saarista qaybo ka mida dokumentiyada ay isticmaalayaan raggan dhinaca kale adeega socdaalka ee gobolka sofala ayaa fahamsan in marka laga soo tago ku-xadgudubka xuduudaha inay jiraan walaac weyn oo ku aadan dhaqdhaqaaqa dadka ajaanibka ah ee sharci darrada isaga kala gooshaya wadamada taasi oo wadankaasina halis gelin karta ayaa la yiri waxaana ay kala kulmi karaan weeraro argagixiso ah oo ay ku lug yeelan karaan muwaadiniinta aan wadankaasi u dhalnin waxaa kaloo walaaca weyn ee la muujinaya ee tahay in kooxaha argagixisada ay kusoo dhuuman karaan ayaa la yiri dadkan socotada ah ee leh sharciyada kala gedisan sidaas waxaa yiri faransiisco jampel oo afhayeen u ah booliiska dalkaasi mosambiq aan ku bilaabo ee dhulgariir ka dhacay wadanka afghanistan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dhimashada dadka ay kor u dhaaftay ilaa iyo kun qof halka dhaawacana ay gaarayaan kun iyo shan boqol oo qof wariyaha v o eda ee qaaradda australia iyo koonfur bari eshiya ibraahim cumar baafo ayaa warkan ka soo diray melbourne
dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa lix dhibic hal halbeegga lagu cabiro dhulgariirka ayaa waxa uu ka dhacay magaalo soddon kilomitir u jirta dalka bakistan ee soodinta la ah dalkaasi afghanistan in ka badan kun qof ayaa ku geeriyootay dhulgariirkaasi sida ay sheegtay xukuumadda daalibaan iyadoo ay tirada dhimashaduna sida la sheegay ay sii kordhi karto maadaama ay jiraan dhaawacyo badan oo iyana kor u dhaafaya ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof saraakiisha afghanistan ayaa weydiistay kaalmo gargaara si dadka loo badbaadiyo iyadoo afhayeenka taalibaan ee wasaaradda arrimaha dibaddana uu ugu baaqay inay doonayaan gargaar caalamiga ah in dalkooda uu ka helo adduunka waddamada deriska laha afghanistan sida bakistan iyo iiraan ayaa sheegay inay dirayaan gargaar bani aadamnimo sida cunno iyo dawo sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in dhimashadu ay sii kordhi karto marka dadka ku jira buuraha hoostooda laga soo saaro oo ay dhagxaan ku hoos jiraan dhulgariirkan ayaa laga dareemay ilaa iyo shan boqol oo kilomitir oo ay ku jiraan waddamada bakistan indiya dad gaaraya ilaa iyo boqol iyo sagaal iyo toban milyan oo qof ayaa dareemay dhulgariirkan oo kala degan afghanistan bakistan iyo indiya sida ay sheegtay xarunta dhexe ee la socodka dhulgariirka ee midowda yurub dadka ugu badan ee uu saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin haween iyo caruur maadaama xilli la jifo uu dhacay dhulgariirkan aroor hore qoysas reer afghanistaan ah ee deggan dalkan austraaliya ayaa warbaahinta maxalliga dalkan u sheegay inay aada uga walwalsan yihiin eheladooda afghanistaan joogay goobta uu ka dhacay dhulgariirkaasi waxaana adag in qadadka telefoonka la helo sida ay warbaahinta u sheegeen xukuumadda daalibaan ee xukunka la wareegtay tan iyo agosto sannadii labada kun koob iyo labaatanki ayaan weli helin aqoonsi caalami ah ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
booliiska magaalada torona ee dalka kanada ayaa dhowaan soo saaray warbixin ay ururiyeen oo ku dhowaad muddo shan sana ah socotay oo muujinaysa in booliiska gobolkaasi ay awood xaddhaafa u adeegsadaan dadka madowga ah in ka badan dadka caddaanka ee ku nool magaaladaasi waxaa hadda isweydiinayaan in saraakiisha ku lugta leh dhibaatadaasi lagula xisaabtami karo walow madaxda booliiska ay sheegeen in marka xog ururinta ay bilaabayeen la shaaciyey inaanan saraakiisha lagu ciqaabi doonin wixii kasoo baxa oo xadgudubyo ah oo ay geysteen haddaba warbixintaasi waxaa kasoo diray dalkaasi kanada wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji waaxda ilaalinta xogaha ontario ayaa warbixin ay soo saartay arbacadii shalay ku sheegtay in sharciga booliska gobolka farayay ururinta xogaha dadka ay istaajinayaan ama ay xirayaan halka ay asal ahaan kasoo jeedaan ee dhowaan lasoo bandhigay aysan saraakiisha ka badbaadinaynin in lagula xisaabtamo iyadoo isla xogtaasi la isticmaalayo xogta oo ay booliiska toronto soo bandhigeen shan iyo tobankii bishan ayaa lagu muujiyey in dadka madoow si ka duwan dadka cadaanka loo bartilmaameedsaday iyagoo loo adeegsaday awood xaddaaf ah ama qori lagu taagay iyagoo aanan hubaysnayn siciid daahir oo ka faallooda arrimaha kanada ayaan xilligaasi weydiiyey waxaa dadka madoow ay uga dhigan tahay xogta la baahiyey iyo haddii soomaalidu ay ka mid yihiin dadka xogta ay sheegtay in la dhibaateeyey waxay ka dhigan tahay xaqiiqo muddo badan dadka qaar ka qarsoonayd oo hadda bannaanka timid xaqiiqaha in dadka madoobey ay dhibaatooyin fara badan kala kulmaan hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska iyadoo dhibtaasi ugu dhacayo midabkooda in badan bay dadka madoobey dhibaatadaasi ka cabanayeen laakiin aan cidina dheg jalaq u siinayn tiibaad marka hadda mooddaa in cid weliba ay ogaatay weliba waxaa la leeyahay dhibaatadu intaasi aad bay uga weyntahay inta lasoo bandhigayo inta qarsoon baa badan waxaa inta badan dhacda oo aynu aragnaa in booliisku ay xoog u adeegsadaan dadka madow ama qori ku fiiqaan markay istaajinayaan ama ay qabanayaan laakiin inta badan ma aragno dhacdo taas lamida oo ku dhacda bulshooyinka kale ee waddankan ku nool gaar ahaan bulshada caddaanka marka taas baa hadda la garowsaday oo inay tahay xaqiiqo jirta bannaanka la keena soomaalidu waxay qayb ka tahay dadka uu dhibkaasi ku dhacayo weliba inay madow yihiin waxa iyaga u dheer inay muslim yihiin soo galootiya taasi ayaa marka sii adkaynaysa hawshii awal bacakirnayd dhibaatadaas ka soo gaaraysa booliiska dadka madow way la qabaan duruufo kalena waa u dheeryihiin dadka madoobi waddankan muddo dheer oo boqolaal sana ayay ku noolaayeen ilaa laba boqoloo sana ayaa la sheegaa ama ka badanba inay joogeen oo ku noolaayeen waddankan laakiin annagu waa ka duwannahay oo soddonkii sano hadda ugu dambaysay baynu waddankan nimid marka dadka soomaaliyeed way uga sii nugul yihiin dhibaatada ee dadyowga kale sagaal iyo soddon boqolkiiba dadka ay booliisku awood xadaafa u adeegsadeen xilli ay xirayeen ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ka soo jeeda qowmiyadda dadka madow dadka madowga ah ayaa sideed dhibic shan boqolkiiba ka ah dadka ku nool magaalada toronto iyo magaalooyinka yar ee ku xeeran ee laysku yidhaahdo g t a kuwaasoo ay ku nool yihiin ku dhowaad lix dhibic toddoba milyan oo qof markii xogta lasoo bandhigayey ayaa madaxa kumeelgaarka ah ee booliska ee magaalada toronto james ramer waxa uu sheegay in xogta aanan loo isticmaali doonin in lagu baaro ficilada ay ku kaceen saraakiisha maxaa yeelay ayuu yiri xeerka ka hortaga cunsuriyadda iyo waaxda ilaalinta xogaha ayaa faraysay inay noqdaan kuwa aanan la baahin magacyadooda laakiin xafiiska waaxda ilaalinta xogaha gobolka ontario ayaa warbixintooda ku caddeeyey in sharciga uusan ka hor istaagaynin booliska inay kula socdaan saraakiishooda tababaro ay siiyaan islamarkaana ay ku qaadaan tallaabooyin edbin ah iyadoo isla xogta la isticmaalayo siyaasadda ku saabsan ururinta xogaha asal ahaan halka ay kasoo jeedaan dadka booliisku ay wajahayaan ayaa la sameeyey sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii kadib markii dowladda gobolku ay ansixisay sharciga kahortaga cunsuriyadda kolkaasoo hay-ado kala duwan oo kuwa dadweynaha farayay ururinta xogaha la xiriira dhibaatooyinka cunsuriyadda balse xilligaasi guddigu waxay sheegeen in xogta aanan loo adeegsan doonin saraakiisha magacyadooda balse loo adeegsan doono sidii isbedel wanaagsan lagu sameyn lahaa madaxa kumeel gaarka ah ee booliska ee magaalada toronto james ramer waxa uu sheegay in waaxda ilaalinta xoogaha aysan talo fiican ka siinin qaabka loo isticmaalayo xogtan balse waxauu tilmaamay in arintan ay tahay in lagu jaangooyo siyaasadda guddiga ee sheegaysa in aanan loo isticmaali karin qaabka shaqada ee saraakiisha ciidanka duqa magaalada toronto john tory oo kamid ah guddiga booliska ee magaalada ayaa tilmaamay arbacadii in xogtu ay si cad u sheegayso in dhibaato ay jirto balse magacaabis la-aanta ay suurtagal ka dhigaynin in si hoose loo ogaado halka uu dhibka yaallo hogaamiyaasha bulshada madowga ee dalkan oo kuwa soomaalida ay ku jiraan ayaa dowladda marar badan ka codsanayay sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka madow ee laga tira badan yahay xuseen nur xaaji v o a toronto
dowladda kuweydna waxay ku dhawaaqday in ay kala dirtay golaha shacabka ee dalkaasi sidoo kaleetana ay baaq ku saabsan doorashooyinka cusub oo bilo gudahooda ay dhacaan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda qaahira xuseen cismaan saxnuuni go-aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay dhaxal sugaha dalka kuweyd amiir mishaal axmed jaabir assabaax oo khudbad ka horjeediyey amiirka dalka kuweyd nawaaf axmed jaabir assabaax oo ku bogaadiyey go-aankaasi war uu baahiyey tv-ga qaranka dalka kuweyd ayaa lagu sheegay dhaxal sugaha dalka kuweyd in si dastuuri ah uu u kala diray golaha shacabka ee baarlamaanka waddankaasi islamarkaasina waxa uu ku baaqay doorashooyin xor ah oo ka dhacaya dalkaasi muddo bilo gudahooda ma faragelin doono doorashada iyo soo xulista guddoomiyaha baarlamaanka ee soo socda ee dalka kamana leexan doono dastuurka waxaan ballanqaadaynaa in aanu ilaalino kalsoonida shacabka ayuu yidhi amiir mishaal axmed jaabir dhexal sugaha amiirka dalka kuweyd oo hadal ka jeediyey tv-ga dalkaasi dhexal sugaha dowladda kuweyd oo la hadlayay telefishinka qaranka ee dalka kuweyd ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka dalkaasi in loo midoobo midnimada dalka iyo sidii looga bixi lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka alowsan waddankiisa arrimahan ayaa yimid kadib markii amiirka dalka kuweyd sheekh nawaaf axmed jaabir assabaax uu u igmaday dhexal sugihiisa in uu la hadlo shacabka kuweyd isagoo ku hadlaya magaciisa tallaabada uu qaaday dhexal sugaha dalkaasi ayaa timid kadib markii dalka kuweyd ay hareeyaan khilaafaad u dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi kaasoo qalqalgeliyey wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee dalka kuweyda dalka kuweyd oo ka mid ah waddamada khaliijka oo nidaamka boqortooyada ku dhaqma ayay dadkiisa haystaan nidaam ka yara furfuran dalalka qaar ee khaliijka waxaana la soo doortaa baarlamaanka dalkaasi kaasoo soo dhisa xukuumad madaniya oo dimuqraadi ah oo ka imaanaysa xisbiga ku guulaysta doorashada kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
maxkamad sare oo ku taala dalka faransiiska ayaa joojisay qorshe horay dumarka loogu ogolaaday in ay daboolan karaan barkadaha dabaasha ee dadweynaha ah ee magaalada grenoble iyaga oo markaasi ku labisan dharka isku tolan ee isku joogga ah maxkamadda ayaa dowladda ku raacday in aysan dumarka muslimiinta ah ku daboolan karin dharka isku joogga ah ee la nashqadeeyey ee astura jirka dumarka muslimiinta ah marka ay gelayaan goobaha lagu dabaasho ee dadweynaha ka dhexeeya go-aanka maxkamadda ayaa xiisad kaleeta ka dhex abuuray dalka faransiiska sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
maxkamadda ugu sarraysa faransiiska ayaa go-aankooda ku sheegay in isbeddel kasta oo lagu sameeyo shuruucda dalka si loogu raaligeliyo ummadidiinta ay aaminsan tahay ay khatar ku tahay si habsami uu shaqaynta adeegyada bulshada iyo sinaanta dadka adeegyadaasi loo fidiyo laakiin marka dhinac laga eego ixtiraamka dadku diinta ay aaminsan yihiin dhaqanka ay leeyihiin iyo meesha ay ka soo jeedaan waa qayimka ay ku doodaan wadamo badan oo reer galbeedka ahi dad ayaana aaminsan inay xaaladdu tahay la jiifiyaana bannaan dharkan isku jooga ah ee isku talan oo qaar ka mida dumarka muslimiinta ahi ay ku dabaashaan waa arrin laysku haysto faransiiska magaalada garen obal oo ku taalla koonfurta bari ee dalkaasi golaheeda deegaanka oo uu horkacayo duqa magaaladaasi oo laga soo doorto xisbiga green barty magaciisana la yidhaahdo eric bioli ayaa bishii may bedeshay shuruucda baraagaha lagu dabaasho si ay dadku ugu dabaalan karaan dharka ay door bidayaan iyaga oo ka dooran kara dharkii waagii hore sharciga ahaa duqa magaaladaasi ayaa sheegay inay doonayaan oo keliya in ragga iyo dumarkuba dooran karaan dharka ay ku dabaalanayaan laakiin taasi shalay ayay isbeddeshay wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerald danian ayaa sheegay in xukunkii shalay uu dhabarjab ku ahaa kooxaha goonigoosadka ah cilmaaniyadda kuwa ka soo horjeeda iyo wixii ka baxsan shuruucda jamhuuriyadda oo dhan waxa uu tix raacayay sharci dhowaan la sameeyey oo lagaga hortago xagjirnimada islaamiyiinta ah sida ay dowladda faransiisku sharcigaasi u dhigtay aamina cali mursal oo degan magaalada lyon ee dalka faransiiska waa hooyo soomaaliyeed waxa ay iga warantay saameynta xukunkani uu ku yeelanayo iyo guud ahaanba culayska labisaada ee saaran dumarka muslimiinta ee faransiiska ku nool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa amino cali mursal waa hooyo soomaaliyeed oo joogta dalka faransiiska gaar ahaan magaalada lyon walaal arintan maanta ay faransiisku go-aanka dambe ay kasoo saareen maryaha asturan ee hablaho ay ku dabaashaan run ahaantii haddaanu nahay bulshada muslimka ee halkan degan aad baan u cambaaraynaynaa waxse nagu cusub maaha oo culiriyadii hore faraha badnaa ee na saarnaa ayuunbay tanina maaragtay maxay tahay culays kusoo kordho kale un weeyaan anagu haddaanu bulshada ballaadhanay lixdan milyan ka kooban ama ka badan baanu nahay ee muslimka ee waddankan degan culiri aad iyo aad u fara badan baana haysta oo dowladda faransiisku aad iyo aad iyo aad ay maaragtay ugu adag tahay bulshadan ay aada ugu adag tahay bulshada muslimka arrintaa waanu cambaaraynaynaa xorriyad baa la sheegayaa haddana xorriyadi ma jirto waayo mar haddaanaad inantaadii dugsiga ay ku dhiganaysa bilaa xijaab ilaa ay heer jaamacadeed ka gaadho maxay ahayta ay bilaa xijaab ku dhiganayso oo maxay ahayday shaqadii gabadhii muslimadda ahayd laba aanay waxba uga dhaxayn inay gurigooda joogto iyo inay gurigeeda joogto iyo inay shaqada bilaa xijaab ku tagto maxay hatay waa arrin aad iyo aada u foolxun waanaanu cambaaraynaynaa maxay tahay culiirkaasaana naga haysta faraha badan caynkaas ayaa naga haysta olole ay sameeyeen madaxda magaalooyinka ku yaala koonfurta faransiiska oo ay ku mamnuucayeen inay dumarka muslimiinta ahi ku dabaashaan badda ama ay nasasho u tagaan xeebaha iyaga oo xidhan cabaayado ama niqaab kuleylihii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayay ka bilaabantay muranka dharka lagu dabaasho gaar ahaana dumarka muslimiinta ah faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka yurub waxaa jira masaajida iyo xarumo ay leeyihiin dadka muslimiinta ahi oo albaabada loo laabay iyada oo qaarkood lagu eedeeyey in lagaga hadlay arrimo ka dhan ah faransiiska guddiyada xarumahaasi gacanta ku hayay ayaana beediyey eedeymahaasi oo dhan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
caasimada dowlad deegaanka soomaalida magaalada jigjigana waxaa ka furmay tartankii sagaalaad ee ciyaaraha kubadda cagta gobolada deegaanka deegaankaasi iyada oo ciyaartii ugu horreysayna lagu furay kooxda sitiya iyo liibaan waa goboladaasi waxaa warkan ka soo diray halkaasi wariyaha v o eeda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
waxaa si rasmi a uga furmay garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga tartanka sagaalaad ee ciyaaraha kubadda cagta gobolada dowladdeegaanka soomaalida iyadoo furitaankii tartankan ciyaaraha ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta dowladda deegaanka dhinaca kale waxaa tartankan kala soo qaybgalay wasiirka wasaaradda ciyaaraha somalilan waxaana tartankan horyaalka ciyaaraha deegaanka furay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida ibraahim cismaan ujeedada ugu muhiimsan ee tartanka kubadda ee wareegga sagaalaada waxaa weeye isdhexgalka bulshada inaanu xoojinno sidoo kale in waxyaabaha ugu wan wanaagsan aanu iska barano deegaan ahaan ciyaarahan wakti aada u fog ayaanu dee iyay soo socotay waxyaaba badan oo run ahaan la yska barto dadku ay ku diirsadaan ayaa guul ahaan inooga soo hoyatay sanadba sanadka ka dambeeya xiisadaha iyo xirfadaha lala imanayo garoonkan uu sii kordhaya marka waxaa in la sii xoojiye ah fursadahan iyo waxyaabaha inta badan aan guul ahaan u soo hoyno waxyaabaha ugu fiifiican way ka badan yihiin khaladaadka yaryar ee dhadhacaya khaladaadkaa yaryar waxaa loo baahan yahay in la yska saxo isdhexgalkaa weeye ujeeddadu isjacayl weeye khibrada inaanu iska baranno weeye laakiin caadifado looma baahno sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay tartankan ciyaaraha deegaanka ee ka furmay jigjiga wasiirka wasaaradda ciyaaraha somalilan injineer cabdirashiid xaaji ducaale oo sheegay in tartankan loo baahan yahay inuu noqdo tartan dhalinta u horseeda isdhexgalka waxaan kale oo halkan kula dardaarmayaa dhallinyarada cayaaraysa ee tartankan gobollada hadda loo furay inay cayaaraan ciyaaro nadiifa ciyaartuna aanay ahayn in loo cayaarayo bahbah iyo qoloqolo iyo gobolgobol ee farsamadeeda iyo ujeeddada laga leeyahayba ay tahay in horumar iyo isdhexgal dhallinyarada lagu gaadhsiiyo dhinac kastaba ha ahaatee dhankiisa waxaa isaguna hadallo ka soo jeediyey furitaankii tartanka sagaalaad ee ciyaaraha kubadda cagta gobolada deegaanka soomaalida wasiirka xafiiska dhallinyarada ee ciyaaraha deegaanka maxamed mahdi oo tilmaamay in ujeedka laga leeyahay ciyaaraha ay tahay isdhexgal isbarasho iyo isjacayl iyo weliba midnimo ugu dambayn ujeeddada ciyaaruhu waa isdhexgal isbarasho isjacayl midnimo laga dhex abuuro dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan laguna muujiyo anshax akhlaaq iyo ixtiraam kuwaasoo aasaas u ah barwaaqada aan hiigsanayno waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhowaada waxaana tartankan sagaalaad ee ciyaaraha kubadda cagta gobolada deegaanka lagu furay kooxaha gobolada city iyo liibaan waxaana guushu ay raacday kooxdii ka socotay gobolka city iyadoo ay sii socon doonaan ciyaarahani isku soo wada duubo tartanka sagaalaad ee ciyaaraha kubadda cagta gobolada dowladdeegaanka soomaalida ee ka furmay caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa socon doona muddo laba toddobaad ah waxa uuna ku bilowday jawi degan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
bal inta aanan heeska u gelin aan qodobkeenni warka ugu weynaa dib in yar idiin maqashiiyo booliiska magaalada wadanka mosambiq aan iraahdee ayaa magaalada biera waxa ay ku xireen shan qof oo soomaali ah oo looga shakisan yahay inay yihiin shabakad isku xiran oo dadka afduubkooda iyo ka ganacsiga daroogada halkaasi u tegey booliiska ayaa helay dhowr dukumenti oo been abuur ah oo isugu jira lix baasaboor kenyaan ah saddex iyo toban kaararka magangelyo doonka mosambiq toddoba warqadaha aqoonsiga mosambiq iyo kenya kuwa isugu jira iyo afar dokumenti oo kuwa safarka ah oo dalkaasi mosambiq kuwa ay bixisaa booliiska ayaa sheegay in shaqaalaha rayidka ay fududeeyeen soo gelitaanka kooxdan iyo dokumentiyada ay wataanba baaritaanana weli ay ku sameynayaan oo wixii lagu helo oo dembi ah sida ay sheegeen maxkamad lagu soo saari doono markana dhegaystayaal barnaamijkeena subax walbaba qeybaha ugu dambeeya waxa aad dhegaysataan heesihii dabacsanaa ee aan idinkugu talagalnay markana mid ka mid a heesaheena
xasuustiis mana maate xuduud male xubigaan xasuustiis mana maate xididahii wadnaha xaruntiis ku taale xubnihii jikoo dhanaas isku soo xidhaaye adna soo xarako xukunkiisa yeele waxaan ka xisaabaye xabaal ma gasho xuule intii jannaa
xiladan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye xiladan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye
xaakinkeyga ku soo xoreeyey xasil iigu soo xaluuley
xalaal ma ahee xanaageen iyo xooga la sheegtee xalaal ma ahee xanaageen iyo xooga la sheegtee xamdiyaa la yiraa xaq waaya gaarida xeerkii nolosha loo xideey waaye habbaleenka xijaawe habbaleenka xijaabe
heeskaasi banaadiriga ah ayaa idaacaddeenna subaxnimo ee saaka u dambeeyey intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo ayaan dhammaantaenba idin leenahay
xalaal ma ahee xanaageen iyo xooga la sheegtee xamdiyaa la yiraa xaq waaya gaarida xeerkii nolosha loo xideey waaye habbaleenka xijaawe habbaleenka xijaawe